galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabtiyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington waa galabnimo sabti ah bisha sebtembar ee sanadka labada kun afariyo labaatankuna waa toddoba waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo boggeena internetka ee v o a somaly com idaacadda galabtiiyo wararka v o edan waxaa idila socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtiiyo wararka v o a waxaa ka mid ah xarunta xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada ee afrika iyo ururka caafimaadka adduunka oo bilowday qorshe wax looga qabanayo cudurka furuqa daanyeerka sidoo kale waxaad maqli doontaan roobab waaweyn oo ka da'ay jabuuti kuwaasi oo khasaare geystay dhibmaatadan waxaa u qorshaysan dowladda inay dib u cusboonaysiiso amba dib u jadiidiso wadooyinka jabuuti waxaa socda daraasaadkii maadaama wadooyin magaalana marka la dhisayo waxay u baahan tahay deganaansho badan iyo nidaam hawsha marka la dhisayana marka labaad wadooyin waxay wakhti bay u baahan tahay daraasaadku dowladdu
barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ayaad maqli doontaan iyo weliba barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida ugu yaraan saddex iyo toban falastiiniyiina ayaa la dilay shan iyo toban kalena waa lagu dhaawacay weeraro israa'iil ay ku qaaday dugsi qaxootiga la dejiyey iyo dhisme guri oo ku yaala khaza sidaa ay ku warantay wakaaladda wararka rasmiga ee maamulka falastiina ee wafa saaka oo sabti ahayd ugu yaraan sideed qof oo dhintay waxa ay ku sugnaayeen teendhooyinka qaxootiga ee dugsiga xalimatu sacdiya ee xerada jabaaliya oo ku taala waqooyiga khaza sidaa ay sheegtay wakaaladda wararka falastiin ee waafa ciidamada israa'iil ayaa bayaan ku sheegay inay weerar ku qaadeen argagixiso ay ku tilmaameen kuwa ku sugan xarun talis iyo xakamayn oo xamaas ay ku dhex lahaayeen dugsigaasi taasoo ku taal dhisme hore loogu isticmaali jiray dugsiga xalima assacdiya ee waqooyiga marinka khaza dhacdada kale oo iyadna ka dhacday falastiin ayaa ah shan falastiiniin ayaa lagu dilay weerar israa'iil ay ku qaaday dhisme guri oo ku yaala xerada qaxootiga nusayraad oo ku taala bartamaha khaza dagaalka israa'iil iyo falastiin ayaa bilowday toddobadii oktoobar sanadkii hore markii dagaalyahanada xamaas ay gudaha u galeen israa'iil iyaga oo dilay kun iyo laba boqol oo qof kuna qafaashay laba boqol iyo konton weerarka israa'iil ay ku qaaday marinka khaza ee xamaas maamusho tan iyo markaasi ayaa lagu dilay in ka badan afartan kun iyo sideed boqol oo falastiiniin ah sida laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka ee deegaanka iyadoo qiyaastii dadweynaha oo dhan oo ka kooban laba milyan iyo saddex boqoloo kun oo qof la barakiciyey ruushka ayaa sheegay in uu qabsaday tuulo kale oo ku taala bariga ukrein wasaaradda gaashaandhigga ruushka ayaa sheegtay in ciidamada ruushku ay xoreeyeen siday hadalka u dhigeen tuulada kalinova oo ku taala gobolka donetsk oo qiyaastii shan iyo labaatan kilomitir koonfur bari ka xigta xarunta muhiimka ee sahayda ee bokrovosk ciidamada ruushka ayaa bilaabay usii dhaqaaqida brovosk waxaana ukrein ay ku amartay in caruurta si khasab ah looga dadgureeyo magaalada moscow waxa ay sheegtay in ay qabsatay tuulooyin badan oo ku yaala aagaasi inkastoo ay la tacaaliso iskacaabin weyn oo uga imanaysa ciidamada ukrein madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa khamiistii sheegay in hadafka ugu weynee ruushka ee dagaalka uu yahay in uu qabsado dhammaan gobolka dombash kaas oo ka kooban gobolada donetsk luhansk iyo ukrain moscow ayaa ku andacotay in ay la wareegtay goboladan iyo sidoo kale gobolada koonfureed ee kherson iyo zabrojijia sanadkii labadii kun labaiyo labaatankii bilo un kadib markii ay bilowday duulaanka ballaaran ee milatari inkastoo aanay si buuxda gacanta ugu haynin hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o iyo xarunta afrika ee la tacaalidda cudurada iyo cudurada faafaha ayaa jimcihii bilaabay qorshe wax looga qabanayo qaaradda oo dhan kaasoo ku aadan cudurka furuqa daanyeerka saddex toddobaadun kadib markii w h o ay ku dhawaaqday cuduro ka dilaacay labaiyo toban wadan oo afrikaan ah oo xaalad deg deg oo caalami ah lagu soo rogay qiyaasta miisaaniyadeed ee qorshahani lixda bilood ah ayaa ku dhow lix boqoloo milyan oo dollar iyadoo boqolkiiba shan iyo konton loo qoyndeeyey wax ka qabashada cudurka ee afar iyo toban wadan oo ay dhibaata saamaysay iyo xoojinta diyaargarowga shan iyo toban wadan oo kale intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu hidil warkii caalamka halkaad dhegeysta nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a sidaad wararkaba ku maqlayseen xarunta xakamaynta iyo kahortega cudurada ee afrika iyo ururka caafimaadka adduunka ayaa jimcihii shalay bilaabay qorshe wax looga qabanayo qaaradda oo dhan oo ku aadan cudurka furuqa daanyeerka saddex toddobaadun kadib markii w h o ay ku dhawaaqday cudurro ka dilaacay labayo toban wadan oo afrikaan ah oo xaalad deg deg ah oo caalami ah lagu soo rogay qiyaasta miisaaniyadda ee qorshaha lixda bilood ayaa ah ku dhowaad lix boqoloo milyan oo dollar iyadoo boqolkiiba shan iyo konton loo qoondeeyey wax ka qabashada cudurka ee afar iyo toban wadan oo ay dhibaatadu saamaysay iyo xoojinta diyaargarowga shan iyo toban wadan oo kale agaasimaha guud ee xarunta qaaradda afrika u qaabilsan xakamaynta iyo kahortaga cudurada doctor john kaseya ayaa u sheegay saxafiyiinta jimcihii in boqolkiiba shan iyo afartanka kale lagu jihaynayo taageero howleed iyo mid farsamo iyada oo loo marayo wada howlgalayaasha ururkuma sheegin wax muujinaya cidda maalgelinaysa kaseeya ayaa sheegaya in qorshaha diiladda lagu saarayo ilaalinta baaritaanka shaybaadhka iyo ka qaybgalka bulshada isagoo hoosta ka xariiqay xaqiiqada ah in tallaaladu aanay ku filayn in ay la dagaalamaan faafitaanka cudurka ururka ayaa sheegay in tan iyo bilowgii labadii kun iyo afar iyo labaatanka ay jiraan shan kun shan boqol sagaal iyo afartan xaaladood oo embox ah oo la xaqiijiyey guud ahaan qaaradda afrika iyadoo lix boqol iyo saddex iyo afartan ay u dhinteen taasoo ka dhigan koror aada u weyn oo ku saabsan caabuqyada iyo dhimashada labadaba marka loo eego sanadihii hore kiisaska kongo ayaa ka kooban boqolkiiba koob iyo sagaashan tirada guud inta badan caabuqa embox ee kongo iyo dalka burundi oo ah wadanka labaad ee ugu tirada badan ayaa waxaa ku jira dadka uu saameeya caruur da-doodu ay ka yartahay shan iyo toban jir qorshahan ayaa imanaya maalin kadib markii qeybtii ugu horreysay ee tallaalka cudurka furuqa daanyeerka ay gaadhay caasimadda dalka kongo ee kinshasa oo ah xudunta cudurku ka dilaacay boqol kun oo qiyaasood oo tallaalka ay samayso shirkadda laga leeyay dalka holland ee bavarian nordic ayaa waxaa ku deeqay midowda yurub iyada oo lasii marinayo hay-adahooda xaaladaha deg deg ah ee caafimaadka ee hera boqol kun oo kale ayaa la filayaa in la geeyo sabtida maanta ah sida ay sheegeen mas-uuliyiinta congo emmanuel lambert oo ah wakiilka dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee dalka congo ayaa sheegay in tallaalku uu yahay qalab dheeri ah oo tallaabooyinka asaasiga ah ee caafimaadka ay ahaayeen iyana muhiim si loola dagaalamo cudurka dilaacay iyadoo ay jiraan caqabado qeybo badan oo ka mida dalka congo lasoo dersay congo ayaa soo saartay ogolaansho deg deg ah oo tallaalka kaasoo horey loogu isticmaalay yurub iyo maraykanka dadka waaweyn laakiin ma caddayn jimcihii goorta ololaha tallaalku uu bilaaban doono wakhtigan xaadirka ah soo gudbinta waxaa loo qoondeeyey dadka waaweyn ayuu yiri kasaya iyada oo kooxaha mudnaanta la beegsanayo ay yihiin kuwa xiriirka dhowla leh dadka uu cudurku ku dhacay iyo shaqaalaha caafimaadka galab wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington roobabkii dhowaantan ka da-ay dalka jabuuti ayaa saameyn ku yeeshay qeybo ka mida jidadka magaalada iyada oo biyaha roobku ay waxyeelo u geysteen wadooyinka laamiga ah ee inta badan adeegsadaan baabuurta wakaalada jabuuti ee qaabilsan dhismaha iyo dayactirka wadooyinka ayaa sidaasi darteed ku guda jirta howlo ay dib ugu cusboonaysiinayso jidadka iyo wadooyinka waaweyn ee magaalada jabuuti wariyaha v o eda ramadaan muuse ayaa warbixintan inoo haya kadib roobabkii dhowaanta ka da-ay dalka jabuuti ee saamaynta xoogga le ku yeeshay jidadka iyo wadooyinka magaalada jabuuti wakaaladda jabuuti ee qaabilsan dhismaha iyo daayactirka wadooyinka ayaa u howlgashay howlo dib loogu cusboonaysiinayo jidadka magaalada jabuuti agaasimaha guud ee wakaaladda jabuuti ee dhismaha iyo daayactirka wadooyinka suubane saciid ismaaciil ayaa marka hore iiga warramay siday xoogga u saarayaan wacnaanta jidadka magaalada marka u horeyso waxaa doonayna in yaroo faahfaahin ka bixiyo wadooyinka magaalada jabuuti waxay ka kooban tahay shan boqol iyo lixdan kilomitr shantaa boqol iyo lixdanka kilomitr boqol iyo shan iyo lixdan waa wado laamiya oo wadooyinka laamigu waa wadada xoog loo isticmaalo oo gaadiidku isticmaalo habeenkase waxaa u qorshaysan wakaalada wadooyinka jabuuti inay daayactir amba howl culus ka qabtaan annagoo adeegsanayno amba la tashanayno booliiska qaranka iyo saandikada basaska waxaa taane na siinaysaa in ay sidii wadooyinka u kala muhiimsan yihiin in shaqada loo qabto siday shaqadu saameyn u yeelato shidadkan magaalada dhex mara muddo dheerna way jiraan intooda badanna way adag yihiin dhibaatooyin fara badanna way ku yimaadeen dhinaca isbedelkii cimilada jira dabcan maxaa la odhan karaa howlahaad ku jirtaan maanta iyo qorshiina muxuu yihi maatadan waxa u qorshaysan dowladda inay dib u cusbooneysiiso amba dib u jadiidiso wadooyinka jabuuti waxaa socda daraasaadkii maadaama wadooyin magaalana marka la dhisayo waxay u baahan tahay deganaasho badan iyo nidaam hawsha marka la dhisayona marka labaad wadooyin waxay wakhti bay u baahan tahay daraasaadku dowladdu wakaalada wadada jabuuti baa hawsha gacanta ku haysa daraasaadkiina wuu noo socdaa waxaa la doonayo waxa weeyaan in la dhiso wadooyin iska xajin doono isbedelka cibilada roob ha noqdo kulaylka ha noqdo ama biyaha baddae soo fuulaysaba ha noqotee mudane agaasimee ugu dambayn maxaad fariin u gudbinaysaa dadweynaha reer jabuuti waayo wadooyinka dhismahooda tacab fara badan baa ku baxa sidaa u ogsoontihiin dhismaha wadada waxaa galaya muruq iyo iyo maal badan maalkaayoo ka imanayo cashuuraadka mu-adinka reer jabuuti u bixiyaan maadaamay na wala khusaysana waxaa anaga noo wala yaalo reer jabuuti oo dhan muadiniinta reer jabuuti oo dhan in si gaaraan loo ilaaliyo oo laga ilaaliyo biyaha khashinka oo daamurka markaaba taabanayo oo wadada baabi'inayo dhinac kale guddoomiyaha ururka sandikada basaska gaadiidka dadweynaha dalka jabuuti xasan maxamuud aare xasan daxandaax ayaa isna ii faahfaahiyey siday ula socdaan howlahaasi iyo rajada wanaagsane ay qabaan wadooyinku way fiican yihiin laakiin tan roobabku uu da-ay aad bay maaragtay wadooyinku u cawarmeen baaburadii way socon kari waayeen kolkaa maxaa ahayd darakteerkan adeertana dhowr shir baan la galalay waa qolyahan ku shaqa leh daayactirka wadooyinka magaalada jabuuti haa waa weeyaan duu laba meelood naga hagaajiin buu roobkiinay raamxaddii ilaahayna ay timiday kolkaa imikaan waan sugaynaa inaana naga hagaajiyo marka xasan hawsha way socotaa soo maaha wadooyinkii dee iminkaba waxaan arkaynaa cagafcagafyadii oo hagaajinaya oo hawshii ku jira waa la wadaa haa iminkaan waa lanoo bilaabay waana la wadaa meel fiican bay noo maraysaa waan suga waan sugaynaa insha alla si deg deg ina wadooyinka lanooga mariyo wixii cagaf iyo wixii taal lahayo waa muhiim inaan la hagaajiyo wadooyinka oo dhan laakiinse tani bawlxumbuligu marayo iyo dadweynihii baa isku xidhan saacad baa jirta oo qofku degdegayo saacaddii baa dhacaysa qofkii iyo bawlxumbuligu isu dib buu u dhacayaa had iyo jeer xiin baa ka taagan muhiimaddu horta inaa gacanta la saaro insha allah hadduu ilaahay yidhaha inta uu bawlxumbuligu marayo si deg dega inaanu nooga hagaajiyo ayaan jecel lahay rabadaan muuse jaamac v o a jibuuti
haatanna dhegeystayaal kusoo dhowaada xubintii dhacdooyinka toddobaadka waxaa soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinaya cabdulqaadir maxamed mursal
aan ku bilownay dowladda jabuuti oo isku dayeysa inay qaboojiso xiisada u dhexaysa soomaaliya iyo etoobiya oo maalmahan sii xumaanaysay ayaa toddobaadkan u soo bandhigtay etoobiya qaab cusub oo ay ku heli karaan galaan galbadeed oo adsababa ay doonayso inay ku gaarto badda jabuuti ayaa sheegtay inay etoobiya siinayso dekedda tijoora oo ay si buuxda oo boqolkiiba boqol ah u maamulato waxna kala soo degto iyadoo ka faa'iidaysanaysa waddada cusub ee dhowaan ay dhiseen taasoo isku xiraysa xuduudda ay wadaagaan etoobiya iyo jabuuti wasiirka arrimaha dibadda ee jabuuti maxamed cali yuusuf ayaa hadalka sheegay jabuuti ayaa sidoo kale sheegtay in go-aankan ay u qaadatay si xal loogu helo xiisadda ka dhalatay heshiiskii is-afgaradka badeed ee etoobiya ay la gashay somalilan haddaba xildhibaan cabdidow ciise bulaale oo ka tirsan golaha baarlamaanka ee jabuuti ayaa weydiiyey faahfaahinta go-aanka jabuuti ay dekedda ku siinayso ethoobiya waxa ay dowladda jabuuti qaadatay qaraar geesinimo qaraar ay walaalaheed geeska afrika ay kuna badbaadiso waxay u soo jeedisay dowladda etoobiya sida ay xaaladan murugsan ee maaragtay m o ugii somalilan iyo etoobiya ee xaaladu sii cirkaas ku sii sharartay si ay u kala dejiso ayay dowladda soomaali jabuuti qaadatay qaraar ah si ay u siiso dowladda etoobiya inay u maamulato dekada tajora dekada tajora oo maalgashi badan ku baxday oo xoolo badan ku baxday oo maaragtay laami dheerna loo sameeyey oo ilaa etoobiya galaa marka waxay dowladda jabuuti usoo bandhigtay si ay xal hal bay mooday si ay u badbaadiso colaad inay ka dhacdo geeskan africa khaasatan soomaaliya iyo etoobiya saala ashligeed waa waa qaraar juhdi leh waa qaraar siyaasadeed waa qaraar ku wajahan nabadeynta iyo iyo iyo iyo afjarka xumaanta iyo maaragtay colaadahan iyo ahdidiilada socota etoobiyana ka sugaynaa qaraarada iyo iyo iyo maaragtay siday wax u maareyn doonto iyo siday wax loo kala badbaadin doono taasina waxa weyaan waa si lagu soo dabaalo nabad geeskan africa
arrinta muranka dhalisay ee heshiiska ama is-afgaradka m o u ga ee u dhexeeyey etoobiya iyo somalilan waxaa ku jiray etoobiya inay raadinayso saldhig ama meel ciidan ay geyso oo badda ay maaragtay ka yeelato marka waxyaabaha a usoo bandhigteen idinka madegada oo keliya mise sidoo kale arinta ciidankana waa ku jirtaa waxa weya waa maamulka dikada tajuura boqolkiiba boqol taalayo imaada maamula u shaqaysta bas laga baxday bad baan rabnaa buuri dowladda etoobiya waxay tiri meel aan xolaayan ku shaqtijirsano bad baan rabnaa boqol milyan oo qof taalayo baddan iyo dikada ku shaqaysta maamusha ininku boqolkiiba boqol maamusha ciidan soo dejiya maaha horta taa inoo kala cadaad waa commercial etoobiya marka ma la hadasheen oo ma kala hadasheen maxayse idin yidhaahdeen ilaa iyo hadda waxa weeyaan taasina waxaa u malaynayaa inay wasiirku sida u sheegayba inay jaanilada la maray dowladda etoobiya heshay proposalkaas laakiin wararka imika na soo gaaray weli official ma aha waan sugi doonaa maalmaha dambe waxa ka soo baxa
xildhibaan xiisadan ama khilaafka u dhexeeya soomaaliya iyo etoobiya wuxuu soo bilowday bilowgii sanadkan ilaa iyo siddeed bilood ayuu soo taagnaa jabuutina dabcan waa la socotay xaalka iyo meelaha uu maraya marka go-aankiina hadda ama go-aanka jabuuti ay qaadatay ee dekadda ay ugu soo bandhigtay ethoobiya maxaa xilligan kusoo beegay kaalinta noocaasa inay jabuuti ciyaarto xaaladiioo sii weynaatay masarna soo gashay hawsha waad ogtao admis dowladda soomaaliya federaalku heshiis bay la soo gashay difaaca iyo inay ciidan masaariya timaado nabadeynta soomaaliya mashruucan admis layidhaahdo ayna tiri dowladda federaalku dowladda etoobiyana ma joogayso kontraago ma seexan xaaladii way sii murugatay dowladda etoobiya waa tii warqada ka soo saartay qaraaro ka soo saartay qayliday sidaa la ashligeed annagoo ka baqayna in ay dowladda masar iyo etoobiya soomaaliya dushooda isku dul qabsadaan way ka maarsami weyday dowladda jabuuti inay proposal iyo xaalad dejin la keeno taasna waxay keentay inay dikadeedii tiraahdo jabuuti concession bakaalay oo maamusha kaasi wuxuu ahaa xildhibaan cabdow ciise bulaale oo ka tirsan baarlamaanka jabuuti dhinaca kale golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa toddobaadkan dood ka yeeshay duruufaha nololeed ee ay wajahayaan maxaabiista ku jirta xabsiga dhexe ee muqdisho doodda xildhibaanada ayaa timi kadib markii la horgeeyey warbixin ka hadlaysa dhibaatooyinka adag ee ay la kulmaan maxaabiista ku jirta jeelka muqdisho taas oo ay soo saareen guddiga gaarka ah ee golaha shacabka ay u xilsaareen oo ku wargelidda xaaladda nololeed ee maxaabiista guddiga ayaa warbixintooda ku sheegay in maxaabiista ay wajahayaan dhibaatooyin nololeed oo ay ka mid yihiin daryeella-aan caafimaad xiriiri ka jira gudaha qolalka ay ku xiran yihiin oo ay ku jiraan dad ka badan intii loogu talagalay iyo hannaanka cadaaladeed ee la marsiiyo oo ay saluug ka muujiyeen haddaba xildhibaan maxamed cabdiraxmaan nadiif oo ka mid ah guddiga ay baarlamaanka howshan u xilsaareen ayaa iiga warramay waxyaabihii ay ku soo arkeen xabsiga dhexe ee muqdisho xabsiga waxaa la dhisay boqol iyo afar iyo toban sano ka hor ayaa la dhisay xilligaana way yarey dadka magaalada joogay marka aad baa loo batay dembiyadu xitaa xilligan way yaraayeen dembiyada way bateen marka xabsiga horta waa waa xabsi qadiima oo muuqaalkiisu uu yahay muuqaal aada u gaboobay dadka ku jira lamarkiisi waa afar laab ayaa ku jira oo uu buuxu dhaafay ciriirigaa isugu jiraa waxaa ka jira marka maadaama xabsigii uu dad aada u badan isugu jiraan oo dhalinyaro oo ragga dumarantaba ku jiraan ayaaba kusoo aran runtii inaysan xabsigu aada u baahaya in dayactir lagu sameeyo waxaa kaloo jira iyadana culays badan oo ka jira xagga waxyaabaan kusoo arana kamid ah ama ha noqoto dhinaca dhalinyaro fara badan oo da-yar oo aada oo meesha ku xiran oo dadkii laga soo qabtay banaanka oo nimanka dabadiidka iyo dhalinyaro yar oo lagu soo qabtay dambiya yarar oo ama magaalada ka geysteen iyo dhaqan hawaaynkaas oo kale taa oo isugu jira qabliyi yiri labadaba muuqaalka markaad fiiriso marka xabsiga culayskaas xad dhaafka ayaa ka jira oo zaaidka markaad fiiriso meelaha waxbuu kariyo meelaha daawooyinka meelaha noloshooda ay ku jirta runtii ay u baahan in isbedel dhaba lagu sameeyo marka guddigu intaasuu soo arkay marka wax fara badan oo marka dhinacaas ayaanu soo aragnay hay-adaha oo ay nabad ku jiraan kuwa taliyaha booliska iyo qeybaha nabad sugidda iyo asluubta iyaguna mas-uulka ahna ayagana waa nala kulanay waxaa lagu xii cabasho aan kusoo aragnayna waan waan soo gudbinay runtii oo waxaanu soo gudbinay golaha shacabka waxaana filaynaa in arrimahaas ay u noqoto soomaalida meel kasoo joogtaba in ay dareenkaas dadkaas ay la dhowro xuquuqdooda anigu marka markaan meesha shaqada qabeyn waxay ahayd inaanu eegno maxaa ka dhiman xabsiyadan maxaa ka dhiman maxaa duruufa oo dadkani u baahayin hadday noqoto noloshooda hadday noqoto xuquuqdooda hadday noqoto waxyaabaha la xiriira sharciga laga xiriiro oo xabsiga qofku markii lasoo xiro intuu sharcigu ogol yahay in lagu hayo dadka xabsiga ama dhib badan aysan ku jirin oo lasoo koobo marka beri haddaba guryaha garsoorku intaa shaqeynaya runtii aad bay uga shaqeeyeen waxaa jira dad fara badan igana la cafiyey oo oo dembigooda u yaraa ama kuwa xabsigooda dhamaysan kasoo jira dad xabsiyadii dhamaystay oo lacaga loo haysto ama intii diyala kala qaatay weli ay xiran yihiin oo meesha culaysadoo ka jiro ama ay jiraan dad lacaga yarin oo badnayn oo tibar badan lahayd u xiran inay jiraan waa gartay marka xabsiga dhexe sidaan ognahay dabcan shaqaaqo ayaa ka dhacday oo maxabiis xabsiga ku jirta ayaa ka dhex dagaalantay marka weerarkii xabsiga ka dhacay arrintaasi oo kale ma ku jirtay warbixinadiina ma kusoo darteen oo ma kala hadasheen saraakiisha ay qursayso arrinkaas waxaa jira guddi gaar ah oo ladhaha guddiga amniga layidhaahdo oo u xil saarnaa annaga marka teenu qaybta hamayn qaybta anagu maanaan ka shaqaynayn guddigaasaa loo dhaafay kaasi wuxuu ahaa xildhibaan maxamed cabdiraxmaan nadiif oo ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya dhegaystayaal xubinteennii dhacdooyinka waan hageyntaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed mursal oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadka halka aad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a magaalada jigjigana waxaa xafiiska ganacsiga iyo gaadiidka dowlad deegaanka soomaalida uu bilaabay bixinta adeega taarikada nooca kood triga loo yaqaano ee e t-ga ah ee gaadiidka xamuulka taas oo ay bulshada gaadiidka waaweyn leh dhibaato badan ay ku qabeen islamarkaana ay u doonan jireen meelo ka baxsan deegaanka balse haatan loogu keenay adeegan isla magaalada jigjiga warkan waxaa soo diray wariyaha v o eda maxamed cabdiraxmaan ugaas gaata xafiiska ganacsiga gaadiidka dowladdeegaanka soomaalida ayaa bilaabay bixinta adeega taarikada koortriga ee nooca e t-ga ah taas oo ah mid ay bulshada ganacsatada gaadiidka waaweyn ee xamuulka ah ay inta badani kala kulmi jireen dhibaato badan maadaama adeegan ayna ka heli jirin magaalada jigjiga iyo guud ahaan deegaanka islamarkaana ay adeegani u doonan jireen ganacsatada gaadiidka waaweyn goobo ka baxsan deegaanka ee sida magaalooyinka adhisababa iyo diridhabe ayaa haddaba xafiiska ganacsiga gaadiidka dowladdeegaanka soomaalida oo ka duulaya sidii u xalin lahaa baahida bulshada ganacsatada gaadiidka waaweyn ayaa waxa uu adeegani taarikada koortriga ee nooca e t-ga ah keenay deegaanka haddaba qaar ka mid ah ganacsatada gaadiidka waaweyn ee adeegani taarikada ah iyagu ka faa'iidaystay islamarkaana ku sugan xarunta deegaanka ee magaalada jigjiga ayaa waxay idaacadda v o a uga warramayaan dhibaatadii hadda ka hor ka haysatay adeegan taarikada goobahay u aadi jireen iyo weliba siday ugu faraxsan yihiin in adeegii loogu keeno deegaankooda iyagoo jooga waxa aynay yidhaahdeen sida tan waxaan ka mid ahay ganacsatada taraagyada baabuurta iyo gaadiidka iska leh hadda ka hor waxaa jiri jirtay baahiyo aan u qabno taarikada e t-da inaanu aadno meelo ka fog magaalada jigjiga ama deegaanka oon aadno adisababa iyo dararaba taas oo nagu kalifi jirtay inaanu kharash transporti hotel iyo dadkii halkaa joogo mararka qaarkood aan luuqada laisfahmaynin marxalado badan oon soo marnay alxamdulilah waxaan ilaahay uga mahadnaqaynaa inuu ilaahay maanta magaaladanadii noogu keenay oo jigjiga ka qaadanayna taarikadii e t dahayd marka ilaahay iyo xukuumadaba waxaan ugu mahadinaynaa in ay qorsho fiican qaateen oo hoontadanadii halkaa nagaga burburaysay iyo transportkii ay noo baaqatay waad mahadsantihiin waxaan aada ugu faraxsanahay daahfuurka taarikadan gawaarida waaweyn ee xamuulka ee e t-ga taas oo ah gaadiidka loogu talagalay inay ka gudbaan xuduudaha oo gawaarida agarqoraajka weeyaan u gudbaya wadamada deriska ee xamuulka qaadaya marka waa alxamdulilah waa waxyaabaha intii isbedelku u dhacay inoo soo kordhay waxaan aada ugu faraxsanahay in maanta kastamka uu jigjiga ku yaallo oo gaadiidkan aan ku cashuuray jibiriga jigjiga islamarkaana rimoodhadii iyo buurigii magdaadamiyaaga iyadna warshadii halkan dhinacayga ay ku taallo oo wixii o dhan halkan lagu saarayo dhankiisa wasiir ku-xigeenka xafiiska ganacsiga gaadiidka dowladdeegaanka soomaalida xasan sheekh yuusuf ayaa sheegaya sida adeegan ay hadda ka hor ugu rafaadsanaayeen bulshada ganacsatada gaadiidka waaweyn ee deegaanka fisa gaadiidka ganacsiga oo dadaal dheer uga jira runtii siduu u horumarin lahaa nidaamka adeegbixinta guud ee dhanka ganacsiga iyo dhanka gaadiidka gaar ahaan sektorka gaadiidka dhibaatooyin badan ka jiri jiray dhanka adeega oo inta badan ku xirnaa deegaanada dalka gaar ahaan cabdisababa loo aadi jiray adeegyo ilaa iyo kow iyo toban gaarayo oo aan soo dhaadhicinayba ayaa jiray sanadka laba kun iyo lix tobanka maanta waxaan si gaar marka u daahfuraynaa adeega taarikada etiga loo yaqaano baabuurta waaweyn ee siidada iyo basaska waaweyn ee lagu xiro kuwaasoo runtii ay dadka ganacsatada deegaanku hadda ka hor ay adisaba u doonan jireen ama dardhab u doonan jireen dhibaato badan lagu hayba maanta ayaan daah furaynaa runtii waxaan leenahay dadaal dheer kadib waxaan ku guuleysanay bisha haddaan ku jirro inaan lasoo wareegno adeegaas dadaal badan dowladda federaalku markay ka garaabeen wasaaradda transportiga logistigu dhibaatooyinka dadka ku qabeen markay ka garaabeen ayay noo ogolaadeen annagana dadaal badan baan ka sameynay waan lasoo wareegnay maanta waxaa diyaar ah dadka hantilayaasha gaadiidka adeega u baahnaa ee adisababa inay tagaan diyaar waxaabaa maanta marka loo keenay maanta ku wareejinay adeega kolley saad aragtaanba gaadiidkii ay ku xiran tahay taarikadii oo laga bilaabo e soddon iyo lix oo koor siriya ayaan maanta bilownay sidoo kale wasiir ku-xigeenka ayaa waxa uu ka warbixinayaa adeegyada kale ee la socda taarikada noocyada gaadiidka ka faa'iidaysanaya adeegan iyo weliba adeegani taarikada koortiriiga ay bilaabeen faa'iidada dakhli ahaan deegaanka uu kusoo kordhinayo waxa uuna yidhi sida tan adeega waxaa iskugu jira taarikada la siinayo booladii la siinayo buuggii la siinayo dhammaan adeegyadaas dhan waa la siinaya marka waxaana la siinaya oo qaadanaya gaadiidka wixii toddobaatan kintaal ka sarreeyo basaska waaweynna wixii la afartan kursi wixii ka sarreeyo intaasa maanta ayaa adeega loo bilaabay baabuurta lamber fourka ay ka mid yihiin iyo gaadiid kale ee adeega heerna qaran inuu qaato diyaar waxaana mustaqbalka adeegooda inay sii qaataanna waa iyadan waan ku rajaweynahay arrinta marka laba arrimood u faa'iiday ka taraysaa kow dakhligii u haroon jiray deegaanada kale ee deegaankeenu soo galaya sagaal iyo toban gaari oo maanta dakhli laga hareeyey lacag laba milyan ka badan baa kasoo xarootay qaadinta labaad muwaadinku markuu adisababa tago inuu tikad goosto wakti badan qaato kharash badan ka baxo kharashkiina uu harayaa oo waktigii lagu daray kharashkiina way wuu ka harayaa luuqadii uusan garanaynin iyo adeegii ku rafaadi jiray waxyaabahaasoo dhan meesha way ka baxaysaa arrinta kale ee saddexaad in bulshadii yani hantideedii gaariga markuu meel kale ka duwaangashan yahay lama dhihi karo waa gaarida dadka deegaanka joogaayey ay toos u maamuli karaan xilligii la doono ayaa laga arqadan karaa adeega xilligu doono ma heli karayo marka dhibaato badan baa lagu qabay arrintaas marka faa'iido weyn bay yay taraysaa si kastaba ha ahaatee adeega taarikada koortiriiga ee nooca e t-ga ah ee gaadiidka waaweyn ee xamuulka ah ee haatan uu xafiiska ganacsiga gaadiidka dowladyahanka soomaalida deegaanka keenay islamarkaana ay ganacsatada gaadiidka waaweyn ka faa'iidaysanayaan ayaa waxa uu meesha ka saarayaa dhibaato badan oo sda gaadiidka waaweyn ee deegaanka ka haysatay adeegan maadaama ay hadda ka hor u aadi jireen goobo ka baxsan deegaanka islamarkaana kharash badan uu kaga bixi jiray adeegani maadaama hadda si fudud ay adeegani uga helayaan deegaankooda maxamed cabdiraxmaan gaataa v o a magaala jigjiga
halkaad weli dhegeystaan nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a markana kusoo dhowaada barnaamijkii hambalyada heesaha waxaa soo jeedinaya ibraahim xasan daanduray iyo nuur xasan nuur
kusoo dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha weliba galabta waxaan idin haynaa heeso aan idiin soo xullay oo aad ka wada heli doontaan heesta ugu horraysaa beenaraad male kusoo dhowaada waxaa qaadayaa salaad maxamed radkigaan haynahayn aqalku ridaayo rarka lama dul saare ramadkiyo ramadgeelnin maalay ka raacayaane qalbigaygu tuuraday ralyama noqoto runka gaari waaya ayaan reer ku ode aan riyaaqo ruuxaani ii timi raadkeeda guraye anigii oo raxmo quraa ayaa rubis la joogane abeenirad male leela lawrun mooga arookibaayo raaxada adduunyada ani wayga raadise risiqiila ii qoray geed buu ku raarmo reesgaari waaye waqtigu ima roono ragga igama saaro dhanna ima ridaye rasama la haysiyo ma laysku riixaa kala reebay dunidee wax dhanbaan rafaadoon wucla orod ku daalood raacdeeyey gabadhee dantaa ii run sheegtee ragannimo ma waynee deelalawdun mooda cirkunimow ku reemo gugu uu rusheeo dadla horay baane badda oo isrogiyo biyo horar ka joogaan baygu ruga wareegsane armiciida ramiyo rantii lula raqsideedii fuushane nacabkay rideeyo mansaraxan maroodiya
kitaabkiyo laatubtiyo qur-aankii waan ku raysan waaye rabbi lagama quuse way i ruux wareente beenirad male beenirad male dheelalaw run mooda
waad tahay waxaan filayaa in dhegaystayaal badan ay ka heleen heesta beeni raad maleh iyo codka macaan ee fanaanka salaad maxamed shardi salaad derbi dhammaalka ugu horreeya waxaa nasiib u hela dadka kale ah maama abeyt cusmaan nuur iyo axmed yacquub siidow injineer haldoor axmed mataane abraha iyo nuur yacquub siidow iyo mahado yacquub siidow bashiir cali daahir iyo xaliimo yacquub siidow iyo maxamuud yacquub siidow ilyaas cabdi sakiin maxamed xaaji toxob maryam yacquub siidow iyo xuseen yacquub siidow xasan cali maxamed xasan cadde maxamed xuseen waasugayaanye iyo aamine yacquub siidow dhammaan asxaabtani oo isku duuban waxay halkan hambalyo iyo bogaadin ay hawada uga marinayaan abuukar yacquub siidow iyo khadiijo suleymaan siidow oo dhowaan uu wiil ugu dhashay isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee magaalada jowhar wiilkaasi waxaa loo bixiyey axmed waxaan leenahay axmed adeer noqonkii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin dhinacii heesaha haddii aan aadno waxaan idiin soo qabannay fanaaniinta aan kala dhicin faadumo qaasim hilowle iyo axmed naaji sacad
adoonku orkaay maanka ordaay adoonku orkaay maanka ordaay adoon araday aheene inaan aqalka imaad maahine waxaan ka ordaa inaan leysku keen arko eedan ku keene adoon araday aheene inaan aqalka imaad maahine waxaan ka ordaa inaan leysku keen arko eedan ku keene asturnaana oon iska adkaane intaasiga yeel arwaaxayga waaye inaan asturnaana oon iska adkaane intaasiga yeel arwaaxayga waaye adoonku arkaa imaanka ordaaye adoonku arkaa imaanka ordaaye adoonku arkaa imaanka ordaaye adoonku arkaa imaanka ordaaye inaan arrindaan aan kuu sheego iyo ajarkuuma soo aadine igaar lisku aaminaayo akhyaarnima loo abuuraanahaye inaan arrin been aan kuu sheego iyo ajarkuuma soo aadine igaar lisku aaminaayo akhyaarnima loo abuuraanahaye inanyahay aqli iyo iimaan lahaawe inaan ku ilooba may kula ahaatee inanyahay aqli iyo iimaan lahaawe inaan ku ilooba maa kula ahaatee adoonku arka imaanka ordaaye
waxaa dhambaalka unoogu yimid hodan cusmaan cabdi iyo cabaas cusmaan cabdi xamda cusmaan cabdi iyo asmo cusmaan cabdi iyo cabdulaahi maxamed xasan iyo cabdinaasir maxamed sahal nimco cabdulaahi xasan cabdixaliim maxamed cabdulaahi jimcaale mustafe cusmaan xamse mustafe cusmaan iyo namiil mustafe cusmaan dhammaantood waxay jecel yihiin inay tahaniyad ay wadajir u gaadhsiiyaan axmed mustafe cusmaan iyo khayr cusmaan cabdi oo wiilu ugu dhashay magaalada burco oo ay leeyihiin wiilkaas allah ka dhigo kii soo weynaada waxaana loo bixiyey bay yidhaahdeen saami axmed heesta kale aan idiin soo qabanayo waa hayga roorin waxaa qaadaysa xaawakiin
daandurayow dhambaalkani waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah cabdinuur maxamed kediye nadiifo cali shadoor iyo injineer shucayb cabdulaahi maxamuud cabdi cali kulane maxamed cali kulane iyo cabdulqaadir cali daa'uud shukri cali daa'uud sagal cali daa'uud iyo caasho cali daa'uud hodan daahir odasuge iyo faadumo daahir odasuge maxamed daahir odasuge caasho daahir odasuge iyo raqiyo daahir odasuge zakariye cabdiraxmaan maxamuud zakariye shubka iyo huud sheekh cali barrow dhammaan asxaabtani oo isku duuban ayaa waxa ay hambalyo farxad leh ay gaarsiinayaan injineer axmed daahir odasuge oo ku magac dheer injineer axmed khadar iyo marwadiisa khatra cali daa'uud oo uu wiil ugu dhashay isbitaalka welker hosbital ee magaalada muqdisho wiilkaasi waxaa loo bixiyey zaciim axmed daahir odasuge waxaan leenahay zaciim noqokii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin waa tahay markaana aan dib ugu laabanno kaalimihii heesaha weliba aan dib idinkugu celinno heesihii hore ee waayo waayo waa heesta ubax guyow arag samow fanaanadda codka macaan aamine zahre maxamed barqadle dhegaysi wacan
ilwaad qurxow ammaantaadii afkaygu awood
waxaa dhambaal uu noogu yimid qadar isugow salaad waxaana uu joogaa beled xaaw waxa uu yidhi waxaan islaamayaa falxada cali daahiye iyo moxamed salaad jilcow iyo xabiiba salaad jilcow iyo dhuuxa xuseen cabdi iyo maxamed isugow salaad gees khaliif cabdi iyo kiin khaliif cabdi iyo fartuun sugow salaad iyo basra sugow salaad iyo saciid sugow salaad zakariya jilcow iyo farxaan jilcow daandurayo warqadani waxay naga soo gaartay dadka kale ah cabdikhadar xasan yuusuf iyo maxamed maxamuud isaaq samatar muuse maxamed baare iyo shuute malaaq cabdi bashiir cali daahir yacquub axmed yacquub iyo maxamed axmed yacquub rimaas abuukar yacquub iyo cabdalle muxudiin sheekh aweys dinos xasan cabdulaahi maxamuud go sports cabdulaahi shaafici sharaf iyo maxamed axmed colow galaangashti iyo abshir maxamed macow waa idin salaamay saaxiibayaal waxaa kaloo ku jira cabdiraxmaan maxamed maxamuud iyo akhyaar kale waxaana ay u hambalyeynayaan abuukar yacquub siidow iyo marwadiisa khadiijo suleyman siidow oo uu wiil ugu dhashay magaalada jowhar wiilkaasina waxaa loo baxshay axmed abuukar yacquub waxaan leenahay axmed allaha ka dhigo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin heesta ugu dambeysa waa hees ay dhegeystayaasha barnaamijkan ku tixan ay si wanaagsan u garanayaan waa heesta salaan macaan iyo fanaanada codka macaan saafi ducaale dhaxaad furitaanka barnaamijkeenan hambalyada iyo heesaha ku maqasheen bal galabta iyada oo dhammaystiran nala dhegeysta saaxiibayaal heestaasi ayaana ugu dambeysay barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha ee galabta waxaa idinla socodsiiyey ibraahim xasan garbey daandurey iyo aniga oo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
Thank you.
heeskaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o e tan iyo kulanta dambe waxaannu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
waxaa dhambaal uu noogu yimid qadar isugow salaad waxaana uu joogaa beled xaaw waxa uu yidhi waxaan islaamayaa falxada cali daahiye iyo moxamed salaad jilcow iyo xabiiba salaad jilcow iyo dhuuxa xuseen cabdi iyo maxamed isugow salaad gees